Have a good day.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington waa subax arbacaha bisha abril waa toddobo sannadka ka waxaanaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee iyo mitrband iyo bogga v o a somaly com saacadda afrikada bari haatan waa lix iyo barhkii aroornimo washingtonna waa koob iyo tobankii iyo barhkii habeennimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa sii wada jira idinku soo gudbinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed cabdi qodobada aad idaacadayada saakiya caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dagaal ka dhacay xadka labada dowlad degaan ee soomaalida iyo cafarta ee dalka etoobiya waxaana xusid mudan in dagaaladan hadda soo noqnoqday ay markaasi ka dambeeyeen go'aan uu dhowaan ka soo saaray guddiga doorashooyinka dalka in ayna wax doorasho ah ka dhacaynin soddon goob doorasho oo ah dhulkan lagu muransan yahay ee deegaanada xukuumaddii horey hoosgaysay dowladdegaanka cafarta ayna ka bilowdeen gobolka city mudaharaadyo looga soo horjeedo go'aanka uu qaatay guddiga doorashooyinka dalka waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waxa diinta islaamku ay ka qabto tallaalka xanuunka covid wasiirro faransiis ah oo lagu helay iyagoo mukhaayada wax ka cunaya xilli badow lagu jiro iyo dhibaatada haysata dadka reer austraaliya ee doonaya inay dalkooda ku noqdaan xilli dalku uu caabuqa la tacaalayo hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo hormaraya warkii caalamka oo inoo akhriyo nuur xasan nuur bukhaari
mahadsanid maxamed cabdi xasan sandheere iiraan iyo dalalka loogu yeedho quwadaha dunida ayaa talaadadii shalay yeeshay wax ay ku qeexeen wadahadal wax ku ool ah si xal loogu helo barnaamijka nuyukleerka ee iiraan dhinacyada ayaa sheegay inay ku heshiiyeen dhismaha guddi ka soo shaqayn doona sidii uu maraykanka cunaqabataynta uga qaadi lahaa iiraan iyo sidii ay teheraan u joojin lahayd bacriminta maadada yuraniyamta ee laga sameeyo hubka nuyukleerka wadahadaladii talaadadii shalay ayaa waxaa ka qayb galay wakiilo ka kala socday dalalka iiraan britain shiinaha faransiiska jarmalka iyo ruushka kulanka uu guddoomiyey midooda yurub ayaa waxaanan ka qayb galin maraykanka dhexdhexaadayaal ka socda yurub ayaa isku dayaya inay magaalada vienna ee caasimada austriya isugu keenaan saraakiil ka kala socda washington iyo tehraan si la isugu dayo in dhammaan dhinacyada ku lugta leh ay dib ugu soo laabtaan heshiiskii sanadka ee nukleerka iiraan madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump ayaa maraykanka ka saaray heshiiskaas sanadka taasi waxay keentay in markiiba ay iiraan sare u qaado bacriminta barnaamijkeeda nukleerka in ka badan afar kun oo qof ayaa afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay cudurka covid sagaal iyo toban uga dhimatay dalka baraaziil taasoo ka dhigtay khasaare nafeyd tii ugu badnayd ee maalin gudaheed laga diiwaan geliyo dalka ugu weyn koonfurta ameerika wasaaradda caafimaadka baraaziil ayaa talaadadii shaacisay in afar kun boqol shan iyo sagaashan qof ay afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay cudurka covid sagaal iyo toban ugu dhimatay guud ahaan dalkaasi wasaaraddu waxay sheegtay in tirada dhimashada ay sii kordhaysay tan iyo bishii februari ee sanadkan faafista cudursidaha keena xanuunkan ayaa sare usii kacaysay dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay khubarada caafimaadka baraaziil ayaa arrintaasi ku sababeeyey noocyada cusub ee xanuunka oo soo badanaya iyo dadka oo aanan dabaqayn kala fogaanshaha haddii ay xaaladda sidan kusii socoto khubaradu waxa ay saadaalinayaan in baraaziil uu noqon doono dalka ugu dhimashada badan cudurka covid guud ahaan caalamka maraykanka ayaa hadda kaalinta koowaad ku jira waxaana xanuunka dalkani ugu dhintay in ka badan nus milyuun qof dalka baraaziil ayaa tirada dhimashada ay hadda maraysaa ku dhowaad saddex boqol toddoba iyo soddon kun oo qof dhegaystayaal warkii caalamka saaka waa naga intaa
aad iyo aad buu mahadsanyahay nuur bukhaari oo warkii caalamka inala socodsiinayey aynu ku bilownay mas-uuliyiinta labada dowlad degaan ee cafarta iyo soomaalida ee dalka etoobiya ayaa midba midka kale ku eedeeyey inuu soo qaaday dagaal shalay gelinkii dambe ka dhacay xadka labada maamul wariyaha v o e da ee magaalada jigjiga cabdiraxmaan gaata ayaa warbixintan inoo haya iyadoo maalmihii lasoo dhaafay ay ka jireen iskudhacyo dagaal galbeedka city ee markaasi dhulka lagu muransan yahay ayaa waxa uu saaka mar kale dib uga qarxay dagaal galbeedka city gaar ahaanna degmooyinkii uu muranka ka taagnaa haddaba si aan faahfaahin dheeraada uga helno xaaladda ayaa v o a laanta af soomaaliga waxaan khadka taleefonka kula xidhiirnay wasiirka warfaafinta dowlad deegaanka canfarta axmed kaleyta oo sheegay in ciidanka dowlad deegaanka soomaalida uu saaka aroortii shantii subaxnimo dagaal ku soo qaaday deegaana canfartu degan tahay sidoo kalena ku eedeeyey in ciidamada dowlad deegaanka soomaalida ay ka dagaalamayaan wakhti xaadirkan gudaha dhanka canfarta waa sida uu hadalka u dhigay በክልሉ አቅጣጫ በአካባቢው ሰላምና መረጋጋት እንዳይመጣ በአካባቢው ኃይለኛ የሆነ ጦርነት እንዲከፈት አድርጎ jihada deegaanka soomaalidu qaatay ayaa ah in wax nabadgelyaha aysan ka dhicin aagga waxa ay ka bilaabeen dagaal saaka abbaara kow iyo tobankii subaxnimo halka shalay ee daraad ee xaaladdu degganayd balse saaka kow iyo tobankii subaxnimo ayaa saddex degmo weerar ku soo qaadeen ciidamada liyu boolis ee dowladdeegaanka soomaalida degmooyinkaas oo kale ah xaruuka gadhcadde dawaale halkaas oo ay ku sugnaayeen dad xoolodhaqato ah waxa ayna qabadsiiyeen dab halkaas ayayna xaaladdu maraysaa tani way iska caddahay in weerarka ay soo qaadeen ciidanka deegaanka soomaalida ee liyu boolis tusaale gaaban haddii aan soo qaato dhulka hadda ciidamada deegaanka soomaalidu ay ka dagaalamayaan waa gudaha deegaanka canfarta caddaymo ayaan haynaa canfartu marnaba wax dagaala maysan qaadin mar walba annaga ayaa dagaalkana lagu soo qaadayey hadday tahay kan saaka dhacay iyo kuwii ka horreeyey መኖሪያ በእሳት እ፣ የጋዩበት ያቃጠሉበት ሁኔታ ነው ያለው እና dhankiisa wasiirka xafiiska warfaafinta dowlad deegaanka soomaalida cali bedel oo aan kula xidhiiray khadka telefoonka isagoo ku sugan degmada fiiq ayaa eedeymahaasi ku tilmaamay waxba kama jiraan weeraradan joogtada ah waxaa mar walba sameynaya dowlad iskaashanaya oo kasoo jeeda maaragtay qodiyada canfarta ee ciidamadooda gaarka ah iyo maaragtay dowlad dowladda si guud u diidan oo ka dhadhaaqa maaragtay deegaanka canfarta runtii marnaba gudaha canfarta deegaanka soomaalidu mayna ka dagaalamin mar walba waxay ahaayeen oo ku sugnaayeen xuduudooda iyo waxay ku sugnaayeen nabaleeyadii maaragtay ama goobaha ay degan yihiin shacabka soomaaliyeed ee ay leeyihiin hadda ka hor deganayeen marnaba xuduuda canfarta mayna gelin eedeymahaas waa eedeymahan maaragtay san iyo reer soolamiya lahayn deegaanka cafartuna wuu caadaystay mar walba inuu ku eedeeyo dhibaatada markay sameeyaan mar walba maaragtay wuu ku eedeeyo deegaanka soomaalida waxaa kaloo xusid mudan in in jiro maaragta dhaqan aad moodo mar walba inay la sameynayaan oo intay dhibaato geystaan inay haddana maaragtay eeda maaragtay xaggan usoo jeediyaan marka dadka soomaaliyeed iyo deegaanka soomaaliyeed iyo xooga soomaaliyeed si guud dadaal iyo nabad bay jeclaayeen haddana nabadii bay raadinayeen lakin waxaad moodaa inay marnaba diyaar u ahayn maaragtay si guud dowladda deegaanka cafarta inay nabadaas ka hirgashmaysaa wasiirka warfaafinta dowlad deegaanka canfarta axmed kaleyta oo aan weydiiyey sababta keenta in xal loo waayo islamarkaana keenta in colaaddu daba dheeraato ayaa ku eedeeyey in cidda nabadda diidan ay tahay dowlad deegaanka soomaalida waxa uuna yidhi እንዳልኩ የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በመለክ ከፌዴራል አካል ጋር ሆኖ ንግግር አድርጓል በግልጽ ይታወቃል።
sida aan kuu sheegay dowlad deegaanka canfartu waxa uu fagaarayaal nabadgeliyo la yeeshay wasiirka nabadda taliyaha ciidanka qaranka xubnaha ay khusaysa ee dowladda federaalka odaya dhaqameedka si xal looga gaaro dhibaatadan kuwaasi oo fagaarayaal kala duwan oo lagu nabadaynayo dadka walaalaha ah loogu qabtay goobo ay ka mid yihiin degmooyinka candhuuftu caddaytu ilaa iyo caasimadda samaara oon isugu keennay si xal waare loo gaaro balse arrintu waxa ay ka saldhigi la'dahay in xal waare la gaadho dhibaatooyinkan waa deegaanka soomaalida የህዝብ ለህዝብ ኮንፈረንስ አድርገናል፣ እርቅ አካሂደናል።
dhankiisa wasiirka xafiiska warfaafinta dowlad deegaanka soomaalida cali bedel oo sheegay in mar kasta cidda nabadda diidan ay tahay dowlad deegaanka canfarta islamarkaana iyagoo ay dagaalka ku soo qaadeen ciidanka deegaanka waxa uuna yidhi saad ka warqabtaanba dhibaatooyinka dowladda deegaanka soomaalida iyo xuduudda udhexaysa maaragtay canfarta ee soo noqnoqday waa mid ay mar walba soo qaadayeen maleeshiyo kasoo jeeda dhinaca canfarta oo dadka soomaalida dhaqatada ee xuduudda ay leeyihiin ay dhibaataynayeen runtii dowlad ahaan dadaala badan oo amni sugan ama amni degan la helo waan ka shaqaynay wadahadalo badan baanu galnay waxaad moodaa ilaa hadda inay ka dhaqaaqda ay yihiin maaragtay dadaaladaas xoogad maaragtay iskaashanaya oo dowladda canfarta ka mid ah islamarkaana dowladda canfarta ka mid ka tahay si guud marar badan waxaan isku daynay si wadaadtinimo si derisnimo in lagu xaliyo laakiin hadda hawshaan si way dhici weyday dhibaato badan baana meesha ka dhacday naf iyo maalba maaragtay dhibaatay ku sameeyeen goobaha lagu dagaalamina waa goobo soomaaliyeed oo maaragtay deegaanka soomaalida soo raacsan isla markaana weeraradan weeraradan joogtada ah waxaa mar walba sameynaya dowlad iskaashanaya oo kasoo jeeda maaragtay qodiyada canfarta isku soo wada duubo waxaan ilaa hadda la ogeyn khasaaraha ka dhashay dagaalka ka bilowday xuduudda labada deegaan ee canfarta iyo soomaalida waxaana xusid mudan in dagaaladan hadda soo nonoqday ay markaasi ka dambeeyeen go'aan uu dhowaan ka soo saaray guddiga doorashooyinka dalka in ayna wax doorasho ah ka dhacaynin soddon goob doorasho oo ah dhulkan lagu muransan yahay ee deegaanada xukuumaddii hore hoos geysay dowladdeegaanka cafarta ayna ka bilowdeen gobolka city mudaharaadyo looga soo horjeedo go'aanka u qaatay guddiga doorashooyinka dalka maxamed cabdiraxmaan gaata v o a jigjiga
dambibaarayaasha faransiiska ayaa kiis ku furay wasiiro aanan la magacaabin kadib markii muuqbaahaye madax bannaan uu duubay nin sheegay in uu la cunteeyo wasiiro xilli dalkaasi la saaray bandow barnaamijkan oo ka baxay tv-ga m six oo laga daawaday faransiiska dhammaadkii toddobaadkan ayaa laga muujiyey nin aan muuqiisa la arkayn oo sheegay in uu qaar ka mid ah golaha wasiirada faransiiska uu kula cunteeyey dhowr maqaayadood oo ay ahayd inay xirnaadaan ninkan ayaa sidoo kale sheegay inay jiraan hoteelo laga cunteeyo oo hoosta uga furan dadka maalqabeenka iyo kuwa caanka ah warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada london ka soo diray wariyaha v o e da ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil xafiiska xeer ilaalinta magaalada baariis ayaa furay dacwad kiis noqon karta u adeegid ka shaqayn wax ka iibsasho meherado xilli ahayd inay sharciyan xidhnaadaan sababo la xidhiidha bandooda saaran dalka xanuunka covid sagaal iyo toban awgeed xeer ilaalinta ayaa sheegtay inay kiiska baaritaan ku samaynayaan inkasta oo ninkii hadalka laga duubay ka noqday laakiin ma iskii ayuu uga noqday mise sabab kale ayaa jirta waa qayb ka mid ah baaritaankaasi siciid ciro oo ah wiil soomaaliyeed oo degan magaalada baariis kana faalooda arrimaha faransiiska ayaan bal weydiiyey inuu wax inooga sheego eedahaasi cabdi xaafid sida uu shaaciyey t v maxalli ah oo la yidhaahdo m six info nin aan muuqiisa iyo codkiisa aan la shaacin ayaa wuxuu u sheegay in qaar ka mid ah wasiirada dowladda ay wax ka cunaan maqaayado qarsoodi ah kaasoo uu janalka sii dabagalay arrintaa uu video yarna kasoo duubay ayadoo taa baraha bulshada ay aada u qabsatay ayaa wuxuu caddeeyey xafiiska dacwad oogaha ee baris in dacwadda la furay mar uu wasiirka arrimaha gudahana ka hadlayay arrinta gerald dalmanin wuxuu sheegay inaan la aqbali karin wadanka inay ka jiraan laba muwaadin muwaadin guriga ku xiran iyo muwaadin dee tegaya baararka iyo hoteelada qarshoogada ah mana ahan buu yiri mid la aqbali karo arrintan ayaa waxay keenaysaa in baaritaan lagu sameeyo sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudahana wuxuu amray booliska inay arrintan baaritaan dheeriha ku sameeyaan mar uu hadlayey afhayeenka dowladda gabriel atal oo t v ka mid ah t vyada gudaha ula hadlayana wuxuu sheegay in baaritaanka uu socdo ilaa haddana ilaa laba boqol oo qofood in ku dhow la aqoonsaday dadka meesha tegay ayna la kulmi doonaan ciqaab aada u adag inkastoo dowladda madaxdeeda ay ka gaabsatay arrintaa ayna diideen arrintaa lagu soo ogeeya ah inay si qarsoodi ah maqaayadaha iyo baararka ay u cunteeyaan habeenkii iyo maalintiiba inkastoo videoga maqaayadda laga arkayey la yidhaahdo plaza vivien oo ah maqaayadaha luxuriga ama qaaliga ah la sheegayna qofkii inuu habeenkii ku casheyn karo sagaal boqol iyo sagaashan euro ilaa shan boqol oo euro lacag gaarayso xafiiska golaha wasiirada faransiiska ayaa sheegay in aanay ka warqabin shakhsiyaad ku kacay faldambiyeedkaas wasiirka dhaqaalaha faransiiska bruno lemari ayaa sheegay inaanu ka warqabin wasiiro u dhaqma sida gardarro garabog laakiin ay wanaagsanaan lahayd in cidda soo eedaysay mas-uuliyiintan ay magacyadooda sheegaan wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi faransiiska garal dermanin ayaa isaguna amar ku siiyey booliiska inay kiiskan baaritaan ku sameeyaan haddii ay rumowdana xubnaha ku kacay falkan lagu soo oogo dembi hoteelada wax laga cuno ee dalkaasi ayaa xidhnaa ilaa iyo bishii oktoobar tan oo saameyn weyn ku yeeratay dhaqaalaha mulkiilayaasha meheradahaasi oo qaar badan oo ka mid ahna albaabada u xidhay dhinaca kale faafitaanka xanuunka covid sagaal iyo toban ayaa saameyn guud ahaan dhaqaalaha dalka ku yeeshay sida uu ii sheegay maxamed cabdulaahi axmed oo loo yaqaana baashe kana faalooda arrimaha faransiiska oo degan magaalada baariis wargeys ka soo baxa waddankan faransiiska oo lagu magacaabo la tribune cadadkiisii sagaalkii bishan abril waxa uu qoray in uu hoos u dhacay dhaqaalaha faransiisku lix iyo soddon boqolkiiba marka loo fiiriyo xilliyada caadiga ah waxaa kaloo jirta meelaha ugu muhiimsan oo uu saameeyey dhaqaalo xumadu in ay ka mid tahay wax alla wixii service ah sida maqaaxi- maqaayadaha iyo maxaan ku rahdaa hoteelada oo uu sagaashan boqolkiiba dhaqaalahooda hoos u dhacay sidoo kale qalabka dhismaha oo uu iyaguna siddeetan iyo siddeed boqolkiiba hoos u dhacay iyadoo ay hoos u dhacaasi dhaqaalo uu jiro ayaa haddana dowladdu waxa ay ku khasbanaatay inay kabto mushaaraadka shaqaale dhan lix dhibic saddex milyan halka kambaniyada la caawiyey iyaguna ay gaarayeen lix boqol sagaal iyo lixdan cabdi xaafid cawil ismaaciil v o a ee london
dalka australiyana soomaali badan oo dalkaasi ku nool ayaa waxaa ku adkaatay inay dalka dib ugu noqdaan sababo la xidhiidha xayiraad saaran garoonka magaalada melbourne halka kuwa soo laabtaana ay afar iyo toban maalmood oo karantiina la kulmaan warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada melbourne ka soo diray wariyaha v o eda ibraahim cumar baafo qoysas badan oo soomaaliya ayaa weli ku xayiran dalka austraaliya dibaddiisa iyagoo aan u suurtogelin inay soo guryo noqdaan waxaa jira caqabado dhanka dowladda ah taas oo ay dowladdu horey u sheegtay in qofkii dalkan ka baxa uusan dib ugu soo laaban karin muddo saddex bilood iyo inka badan dadka hadda soo guryo noqday waxaa ka mid ah maxamuud maxamed xasan oo hadda ku karantiilan magaalada sydney waxa aan weydiiyey bal dhibka uu ka soo maray safarkiisa dib u soo noqoshada
dhibaatada shacabka austareeliya bannaanka ka jira si ay ugu soo laabtaan hoygooda ka haysata maarta soo noqoshada horta run ahaantii aad iyo aad ayay cariiri u tahay in dib loogu soo noqdo dalka muddo dheer ayaan sugayey anigu falayga inaan waddanka dib ugu soo noqdo marka aan arrimo familiyaare anigu aanu aaday maaragtay dalka dibaddiisa weyne ii suuroobi weyday waqti badan ayay igu qaadatay Een, maadaama aad dhib ka soo martay soo noqoshadaada dadka kale ee caruuraha ama waayeelada la socda ka waran iyaga Een, aad bay u fiicnaan laheeday in muxuu ahay dadka australiyaanka ah ee ku soo noqonaya dalka een, ee loo qafiifiyo karantiinka dadka een, ama een, waayeelka ah ama caruuraha ah ee fourteen daysisku uu maaragtay ku fog yahayna in karantiinka laga soo yareeyo two weegiska Een, actually waan isleeyahay een, haba la kala saaro oo dadka xayiga ah iyo dadka tabarta yar ee biha loo kala saaree waa aad bay u fiicnaan laheed Ee, waxaa la soconaa dad badan in duulimaad la-aan ay ku hayso soomaaliya iyo meelaha kale ay joogaan sidaada oo kalena muddo sugayay dadka iyagoo ka waran waan ogahay inay dhibaato ku tahay wax weeye hase ahaatee waa inay dulqaad yeeshaan maadaama dalka laga badbaadinayo coronaviruska een, waa inay shacabka australiyaanka ee dibadda ka jooga dalka gudaha inay ku soo noqdaan rabaahu waa inay dulqaad badan muujiyaan intii karantiilka aad ku jirtay een, oo weliba maalmo hadda ay ku harsan tahay maxaa dhiba aad kala kulantay meesha aad ku jirto anigu waxaan ka mid ahay dadka hadda muxuu ahay soo galay halkan isla markaana intuu karantiinka ku jiray ku jiraday isbitaal la geeyey la daaweeyey waxa weeye sidii la ii daaweeyey sidii la ii geeyey iyo sidii lai maamulana aadaan ugu faraxsanahay marka dhibkaasu waa jiryaa een, dowladdana qa- kasumaris badan iyo qarash badan ayay ku bixinaysaa een, muxuu ahaa yeyto een, waktiguna muxuu ahaa waxa weeye waa kiisi sidaa daraaddeed waxaan leeyahay ha la dul qaato oo shacabku muxuu ahaa dibadda ka jooga ha dul qaataano waxaa weli xiran eerboorka magaalada melbourne oo aan wax diyaarad dibadda ka imaata ka soo degi karin dadka soo guryo noqdana waxaa lagu karantiilaa gobolada kale ee dalkan austraaliya ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka austraaliya weli wararka covid sagaal iyo toban ayaan ku jirnay haddaba culimada diinta islaamka gaar ahaan kuwa soomaalida oo ka hadlay waxa ay diinta islaamka ka qabto in cudurka la iska tallaalo ayaa sheegay in diinta islaamku ay ogashahay in la qaato tallaalada ka hortagga khatarta dhinaca caafimaadka sheekh maxamuud maxamed shibli oo ka mid ah culimada soomaalida ee kenya oo sidoo kale ka hadlay arrimo ku saabsan bisha barakaysan ee ramadaan ee fooda inagu soo haysa ayaa u waramay wariyaha v o e da ee nairobi khadar maxamuud xareed bismi illah alxamdulilah asalaatu wasalaamu cala rasuulilah khadarow dabcan waa su-aal meesha ku jirto dee bisha ramadaan baa soo dhow waana tiir tiirarka waaweyne islaamka ka mida axmaasha waaweyne in la qabto guud ahaan dadka muslimiinta dhowr wax bayna ugu diyaargaroobaan baa laga doonayaa marka koowaad inay u diyaargaroobaan waqtiga ramadaanka waqti inay geliyaan qur-aan la akhriyo qiyaamuleil habeen loo soo jeedo dikriga iyo adkaartoo la badiyo diyaargarowgaasi qofka de nafsi ahaan inuu u diyaargarooba u baahan yahay waxay u bahan yahin lagu diyaargaroobaan kharash ahaan dad baa u baahan in la afuriyo ajir baa laga helaya dad badan baa masaakiina bishani waa bisha ay tahay masaakiinta in si gaara loo xasuusto dadka wax haysta ee gaajada soonka ay dareemaan ee dadkii wax dib ugu celiyaan marka kharashkii iyo bajetkii in loogu talagalo oo dadka wax loo diyaariyo dadkii la afurinayo qoysaskii baahnaa waxaa saddexaad loogu baahan yahi loogu diyaargaroobo waxaa ka mid ah bisha ramadaan dee aragti iyo fiirin bay u baahan tahay wakhtigeeda la xaqiijiyo waxa ugu weyn ay tahay in loogu diyaargaroobo soonku waa cibaado weyn oo axkaamteedu barasho u baahan tahay soonku sidee buu asaxaa soonka maxaa jebiya qofkeen la ogol yahay inuu afuro waxaa ka mid waxyaaba lagu diyaargaroobaya dadka qadaha lagu leeyahay inta ramadaanka ka dhiman inta ugu badan ay qadayn karaan ay ka gaadhsiin karaan inay ka gaadhsiiyaan ay sii soomaan dhinacaasi waa qaybaha ka mid ah bisha ramadaanka guud ahaan lagu diyaargaroobo loo baahan yahay sheekh marka laga hadlayo daawooyinka ay dadku aadanaha isticmaalaan gaar ahaana tallaalada xanuunada oo uu ugu horeeyo tallaalka covid nneteen oo kale dadku waxay isweydiinayaan diinta islaamka maxay ka qabtaa oo kale tallaalka covid nneteen dad baa jira walaac qabi kara ka qabi kara marka maxay ka qabtaa in lastilaalo diinta alxamdulilah waxaan rabaa masaladan dhowr qodob inaan wax kaga tilmaamo marka koowaad tallaalku waa isdaweyn sulada islaamkuna way la isdaweeye way fartay nabigan alai slam wuu ku leeyahay cudur soo degay ma jiro ilaa dawuu leeyahay qofka ilaahay waafajiya qofkii karta markii laba cudur laga reeba tabcan da iyo waayeella dawo ma laha yargeygiijin maahane geerina dawo ma laha labadaa waxaanayn cudurada kaloo dhan daway leeyihin oo cudur kastaba ilaahay dawadiisii qofkan markaa geeridiisi in la qadari ayna ku aadin dawuu leeyahay nabiguna calayhi salaam waa isdaweyn jiray dadkana in la isdaweeya waa faray marka baabka tadaawi iyo isdaweyntu arrin aad u wanaagsan sharci islaamkuna ogol yahay weeye sida mabda'a guud ahaaneed qodob labaad baa la xiriiroo tallaalku markii daaweynta laga soo tago wuxuu ku jiraa qaybta ka hortagga ka hortagana nusuusta shariicadu si guud ahaan way jiraysay oo dhowr arrimood xadiidka nabigu waa ku sheegayo inaad meelaha cudurrada laga fogaado oon la tegin oo daacun meel hadduu ka dhaco haddaad joogtana ha ka bixin waayo cudurkiibaa sabab noqonaysaa inuu fido haddii uu meel ku dhacaana adigu ha gelin waayo naftaadiibaa cudur inuu ku dhacyo halaag sabab ugu noqon kartaa isagoo mar kalena wuxuu yidhi istallaal ma jeelaysuma gudbiya iyada keligeed iskama gudubto qadar haddayna waafaqin waxay saas tahay haddana fira min almajduumi firaaraka min alasad siaad libaax naftaada ogala cararto qofka xanuunsan kala waa nooc ka hortaga layskuma daro waxaa kaloo kamid a nabga xasan ay ka sugan tahay timirta cajwada ninkii sida tilmaan gaaroo laga bixiyo u cuno inayna sun iyo sixir midna karaynin qaadashada haddaba qofku wuxuu u qaadanayaa niyad ah haddii la sixro inuusan ku dhicin uusan karin haddii sun la siiyana aynan karin waxaa kaloo ka sugan nabgan adkaartan la akhrisanayo oo ducada iyo laga akhrisanayo amraadda iyo balaayada waa ka hortag inay balaaya kugu dhacdo ilaahay laga xijaab laga akhrisanayo wey tallaalku ka hortagaas qayb ka mida weeye si kastoo haddaba looga hortagi kara baabka tibiga iyo dawada tawqiif cibaada nas inuu sheega maahane baabka guud haddii la isa siiyey si guud buu nabigu yihi qofkii awooda walaalkii inuu wax anfaco falyanfac wixii aan shirki iyo dembi lahayna ku anfaco walaalkii tallaalka iyo ka hortagu kuwa unbay ka mid tahay sidaa guud ee adkaar leh cuntooyinka lehe ka fogaanshaha lehe qayb ka midun weeye aslaan sharci waa loogolyahay xilligii nabiga iyo asxaabta iyo ma jireen wax tallaalo xilligaasi ka hortag ahaan loo isticmaali jiray alxamdulilah dabcan waqti kastoo la joogo qaabka ka hortagu waa un tichnikal ahaan qaabka loo isticmaala iyo hortaga soo loo samaynaya tanaan sheegaya ee timirta iyo cunooyinka qaarkood la cunaya kadibna cunooyinkii ay ka hortagayaan sun qofka la sumeeyey cuntooyin la cunaa la sheegay adkaar baa la sheegay haddii wixii sixirkii iyo yimaadaan xijaabayuu celinay kuwaasi waa jireen sidan laleeyahay dawaha la sameeyo qofka ha lagu duro intaan garanaya wakhtigii nabiga wax jiray ma xasuusto khadaro laakiin waxaan xasuustaa xilligii khilaafadii khilaafaadka isla dowladii iyo dowlooyinka islaamiga ahaayee dambe dabcan dadka madaxda ah baa u cabsi badan una nolol jecel ayay bilaabatay madaxda in la sumeeya laga baqayo in waxyaaba sunna inta loo sameeyo ama in las- laga baqayo sun loo geliyo ama lagu duro iyo dad askari iyo dad ku xeranoo masasi inay qaninaan laga yaabaya loo sameeyo dowladii islaamiga waqtigeeda ay soo bilaabatay culama muslimiintuna wax taxriimiye ma jirin keliya waxaanu laga hadli karaa dawadan waxay ka samaysan tahay maxaaraanba haddii la eego dawadan dhib miyay leedahayn dee dhakhaatiirtaa la weydiino dhib ka weyn haddii leedahay dee lama ogola nacfi baa la rabaya dhib in la raadsadaa lama ogola laakiin asal ahaan in la istalaalay baabka dawada ee sharcigu fasaxay bay ka mid tahay hadba dawada sida loo isticmaalay mid jooga dawaydii ku ka hortagi mid tegay ka dabatagi aahaarta iyo sanadku yeelanaa wabilahi towfiiq
kaasi wuxuu ahaa sheekh maxamuud maxamed shibli oo magaalada nairobi ugu waramay wariyaha v o e-da khadar maxamuud xareed haatana gebagabadii idaacadda ayaynu ku dhownahay aan idiin soo qabto mid ka mid a heesaha aanu saaka idinku talagalay
heestaasi ayaa dhegaystayaal ugu dambaysay idaacaddeenii subaxnimo tan iyo kulanti dambe oo ah v o eed oo isku duuban oo din leh sidaa iyo nabadgelyo